Ritter Jr.
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo jimco ah bisha maarj ee sanadka ka waa toddobo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawi iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shiinaha oo aanraade shiinaha oo jimcada maanta ah dhaleeceeyey cashuuraha uu maraykanka ku soo rogay badeecadaha shiinaha uu usoo dhoofiyo maraykanka waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan mashruuca dib u dhiska soomaaliya iyo doorka dhallinyarada intaad galaas fadhiisato inaad jaamacad soo qaadato shahaado aad qaadato waxay ka turjuntaa baa la yidhaahdaa inaad wax soo baratay laakiin inaad wax fahansan tahay ood aqoon leedahay ood production samayn karto ood bulshadaadii isbeddel ku samayn karto oo ganacsi iyo wax abuur iyo aad samayn karto dee kama turjumayso wey
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay dib u dhigay muddo afar toddobaad ah cashuuraha cusub ee shan iyo labaatan boqolkiiba ah ee uu kusoo rogay inta badan wax soo saarka dalalka mexico iyo canada ee loo soo dhoofiyo maraykanka tani waxay noqotay tallaabo cusub oo uu qaaday trump isagoo sii wada dagaalka ganacsi ee ka dhex oogan waqooyiga america dalalka ku yaala kaasoo hoos u dhigay qiimaha saamiyada suuqyada maalmihii u dambeeyey islamarkaana xiisad ka dhex dhaliyey maraykanka iyo xulufadiisa muddada dheer ee uu la wadaago ganacsiga iyo wax isdhaafsiga ugu ballaaran trump wuxuu markii ugu horeysay dib u dhigay cashuuraha la xiriira badeecadaha mexico ee loo soo dhoofiya maraykanka ilaa labada abril kadib markii madaxweynaha mexico calodia shaybon uu kala hadlay sida dowladeeda ay uga shaqaysay xakameynta muhaajiriinta iyo daroogada halista ah ee fantanilka ee lasoo geliyo maraykanka saacado kadib wuxuu sidoo kale hakiyey cashuuraha cusub ee canada inkastoo aysan weli caddayn waxa dhici doona marka la gaaro bisha soo socota ee cashuuraha labada dal ay isduldhigeen tallaabada ugu dambeysa ee trump ayaa timid maalin kadib markii uu hakiyey cashuuraha dhoofinta gawaarida ee maraykanka uga yimaada labadaasi wadan kadib markii saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee soo saara gawaarida ee maraykanka ay sheegeen in cashuurahaasi ay saameyn xoog leh ku yeelan doonaan dhaqaalahooda laakiin maalgeliyayaasha ayaa waxay durbadiiba soo saareen go-aan ku saabsan tallaabooyinka isdabajooga ah ee trump iyagoo bilaabay iibin ballaaran oo suuqyada saamiyada ah sababo la xiriira hubanti-la-aanta dhaqaale ee jirta rag hubaysan ayaa ugu yaraan labaatan ruux maanta ku dilay deegaanka alawiid ee ka tirsan gobolka xeebaha syriya kadib siday sheegeen laba howlwadeenno oo dhinaca samafalka iyo kormeeraha yaal dagaal iyagoo soo xigtay ilo ka tirsan gobolka oo ay la xiriireen iyo muuqaal laga helay goobta uu dilka ka dhacay wakaaladda wararka ee routers ayaa awood u yeelatay inay xaqiijiso muuqaalada satellite-ka ee deegaanka kaasoo muujinaya ugu yaraan meydadka labaatan nin oo yaala mid ka mid a wadooyinka deegaanka alawit iyadoo qaar ka mid ah ay dhiigbax u dhinteen ama ay u geeriyoodeen ma jiro xaqiijin deg deg ah oo la heli karo oo ku saabsan taariikhda saxda ah ee muuqaalka la duubay iyo qofka duubay howlwadanada deegaanka dadka lagu laayay ee alawid iyo hogaamiyaasha bulshada ayaa sheegay inay la kulmayeen dhibaatooyin iyo weeraro badan oo noocan ah tan iyo markii xafiiska madaxnimada laga eriyey hogaamiyihii wakhtiga dheer soo xukumayay dalka suuriya bashaar al asad gaar ahaan deegaanada miyiga ee xomus iyo latika dhinaca kale dowladda britain ayaa khamiistii ka qaaday cunaqabatayn ay horey u saartay afar iyo labaatan hay-adood oo suuriya ah intii uu xukunka hayay bashaar al asad britain ayaa bishii hore sheegtay in tallaabadaasi ay ka dambeysay kadib markii hogaamiyaasha cusub ee suuriya oo ah jabhado horey u riday xorey xukunka uga riday asad ay raadiyeen inay ku qanciyaan dalalka reer galbeedka in ay ka tanaasuleen asalkoodii jihaadka qeybaha cunaqabataynta laga qaaday waxaa ka mid ah shirkadaha tamarta gaaska beeraha gaadiidka iyo maaliyadda iyadoo boqolaal cunaqabatayn ah ay weli saaran yihiin hay-ado iyo shakhsiyaad suuriya ah wasaaradda arrimaha dibadda ee suuriya ayaana bayaan ay soo saartay kusoo dhoweysay go-aanka britain ay xayiraada ku qaaday ugu dambeyntiina ugu yaraan laba qof ayaa dhintay halka boqol lix iyo siddeetan kale la-yahay kadib markii afar doon oo siday tahriibayaal soo ka soo baxay afrika ay ku qalimeen biyaha u dhow yeman iyo jabuuti habeennimadii khamiistii sidii jimcadii shaacisay hay-adda socdaalka qaramada midoobey ee i o m afhayeenka i o m tamiim alyen ayaa u sheegay associated press in laba ka mid ah doonyaha ay ku qalimeen biyaha yeman halkaas oo laba ka mid ah shaqaalaha doonyaha la badbaadiyey balse boqol iyo siddeetan tahriibayaal ah iyo shan shaqaale yemani u dhashay weli la la-yahay isla habeenkaasi laba doon oo kale ayaa ku qalimay biyaha jabuuti meydadka laba tahriibayaal ah ayaa la helay halka dhammaan rakaabkii kale la badbaadiyey sida uu sheegay afhayeenka i o m sida uu warbaahinta u sheegay cabdulla sataar isuuf madaxa xafiiska i o m ee yemen dabaylo xoogan ayaa sababay in laba doon oo ku qalimay xeebaha jabuuti ay rogmadaan markii ay safarkooda badda bilaabeen doonta saddexaad oo ku qalimentay meel u dhow degmada dhuubaab ee gobolka ticis koonfur galbeed ee yemen waxay siday koob iyo soddon tahriibayaal etoobiyaan ah iyo saddex shaqaale oo yemani ah doonta afraad oo ku qalibantay isla aagaasi ayaa waxay ku socotay degmada ahwaar ee gobolka abyan iyadoo siday boqol iyo konton tahriibayaal etoobiyaan ah iyo afar shaqaale yemen waa marin muhiim ah oo ay tahriibayaasha ka socda bariga afrika iyo geeska afrika u maraan si ay shaqo uga helaan dalalka qaliijka iyagoo sanad kasta ay boqolaal kun oo qof ay waddadaasi maraan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi ayaa jimcadii ku dhaleeceeyey mareykanka cashuuraha uu kusoo rogay badeecadaha shiinaha uu soo dhoofiyo waxaana uu wacad ku maray inuu si adag uga aargoosan doono haddii washington ay sii wado cadaadiska beijing ay ku hayso warbixin ay v o edu arrintan ka qortay waxaa noo haysa falastiin axmed iimaan
isagoo la hadlaaya warbaahinta gudaha iyo dibadda intii uu socday kulanka sannadlaha ee baarlamaanka shiinaha jimcihii wang ayaa su-aal geliyey waxtarka canshuuraha dowladda maraykanka ee ka dhankaha shiinaha wuxuuna ugu baaqay washington inay ka fogaato isku dhacyada iyo iska hor imaadyada maraykanku waa inuu ka fikiraa waxa ay ka heleen dhammaanba dagaaladii ganacsi iyo dagaaladii dhinaca canshuuraha ee ay bilaabeen sannadahan oo dhan wang ayaa intaasi ku daray in xiriirka dhaqaale iyo ganacsi ee u dhexeeya labada waddan u ahaado mid isku dhafan oo wax isdhaafsi ah ma jiro waddan ku riyoon kara inuu xiriir wanaagsan la yeesho shiinaha isagoo xakamaynaya oo cadaadinaya ayuu yidhi isagoo ku tilmaamay habdhaqanka noocaasi ah qaab laba weji ah oo markaasi wax u dhimaya xasiloonnida xiriirka labada dhinac iyo iskudayga lagu dhisayo kalsoonida hadalka wang ayaa imaanaya saddex maalmood kadib markii maraykanka uu ku soo rogay boqolkiiba toban canshuur dheeraada dhammaan badeecadaha shiinaha ee soo dejinta taasoo ka dhigaysa wadarta qiimaha badeecadaha shiinaha labaatan boqolkiiba waxayna taasi keentay in bejiin iyana dhankeeda ay soo rogto canshuur u dhexaysa toban boqolkiiba ilaa shan iyo toban boqolkiiba noocyada kala duwan ee waxsoo saarka beeraha maraykanka xogayaha maaliyadda maraykanka scott besant wuxuu muujiyey walaac aad u weyn oo ku saabsan dadaalada kahortaga daroogada ee shiinaha dheelitirla-aanta dhaqaalaha iyo siyaasadaha cadaaladdarrada ah wuxuuna carabka ku adkeeyey sida ay uga go-an tahay maamulkiisu inay raacaan siyaasadaha ganacsi iyo dhaqaale ee ilaalinaya dhaqaalaha maraykanka shaqaalaha maraykanka iyo weliba amniga qaranka iyaga ayuu yidhi wasiirka maaliyadda ayaa hadalkan sheegay kadib markii ay telefoon ku wada hadleen isaga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka shiinaha bishii februari sideedilabaatankeedii inkasta oo uu dhaleeceeyay canshuuraha maraykanka ee ka dhanka ah shiinaha wang wuxuu sheegay in bejiin ay weli ka go-an tahay inay ilaaliso xiriirka kala dhexeeya maraykanka kaasoo sida uu yiri leh horumar xasiloon iyo caafimaad waara kaasoo ku salaysan ixtiraam labada dhinac ah nabad ku wada noolaanshiyaha iyo iskaashi guulaysta marka laga soo tago xiriirka labada geesood ee uu la leeyahay maraykanka wang wuxuu sidoo kale dhaleeceeyey istaraatiijiyadda into-bacifiga ee washington isaga oo sheegay in qorshahooda oo uu ku jira in la geeyo gantaalada awoodda riddada dhexe waddamada gobolka sida filibiin in markaasi ay keliya taasi kicinayso dhibaato iyo weliba abuuris kala fogaanshiyo gobolka ah isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi intii ay noqon lahayd goob lagu dagaalamo oo uu ka jiro tartan quwadaha waaweyn asia waa in ay noqotaa meesha lagu soo bandhigo iskaashiga caalamiga ah ayuu yidhi isagoo intaasi ku daray in shiinuhu uu u ololeeyo gobol furfuran iyo wadaagga fursadaha horumarineed ee asia oo ku salaysan ixtiraam iyo faa'iido wadaag falanqeeyaasha ayaa sheegaya in hadallada wang ay muujinayaan in shiinuhu uu doonayo inuu u maareeyo xiriirka maraykanka si adag oo aanay weli aada ugu yididiiloonayn marka laga soo tago in la miisaamo xiriirka labageesoodka ah ee uu la leeyahay washington wang waxaa kale oo uu ku celiyey taageerada shiinaha ee heshiisyada dhowr xagalka ah isagoo hoosta ka xariiqay inuu kasoo horjeedo heshiisyada halka dhinaca wuxuuna dhaleeceeyey go-aanka maraykanka ee joojinta gargaarka uu ku bixin jiray dibadda iyo weliba kabixitaanka ururada caalamiga ah qaarkood maruu arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi waxaan ilaalin doonaa nidaamka ganacsiga xorta ah ee dhinacyo badan leh waxaan abuuri doonaa jawi furan oo loo dhan yahay oo aan kala sooc lahayn oo iskaashiga caalamiga ah waxaana horumarin doonaa caalamiyiinta dhaqaale loo dhan yahay ayuu yidhi mar uu shir jaraa'id qabtay khubarada qaar ayaa sheegaya in hadallada wang ay qayb ka yihiin dadaalada bejiin ay ku doonayso inay isugu muujiso inay tahay awood joogto ah iyo mid ogol in wax la isdhaafsado iyadoo maraykankuna uu si weyn u bedelayo habka siyaasaddiisa arrimaha dibadda marka laga soo tago hadalka wang khubarada qaar waxay qabaan in shiinuhu uusan weli soo bandhigin qorshayaal la taaban karo si ay u fuliyaan ballanqaadkooda ah inay ilaaliyaan nidaamka caalamiga ah ee dhinacyada badan leh iyo taageerada dalalka soo koraya bejiin waxay weli ka taxadartaa isdhexgalka maraykanka iyo ruushka iyadoo maraykanku uu isku dayayo inuu kordhiyo la shaqaynta ruushka iyo fududaynta heshiis nabadeed oo suuragal ah oo ku saabsan dagaalka ukraine wang wuxuu yidhi xiriirka qaangaarka ah ee adkaysiga iyo xasiloonida ee u dhexeeya bejiin iyo moscow ma faragelin doonto cid saddexaad
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay dowladda soomaaliya ayaa shalay markii ugu horreysay xaqiijisay in ciidamada cirka ee ethoobiya ay toddobaadkan duqeyn la beegsadeen fariisimo ay al-shabaab ku lahayd shabeellaha dhexe wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in dowladda ay ethoobiya u fasaxday inay duqeyn fuliso iyadoo taasina ay qeyb ka tahay dadaalka ay soomaaliya ethoobiya uga jiraan sidii looga adkaan lahaa kooxda al-shabaab dowladda ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixisay dagaalka u dhexeeya ciidamadeeda iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda oo isku dhinac ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab kaas oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dagaalka socda isagoo sheegay in al-shabaab ay dagaalka xilligan ugu soo qaaday deegaano horey looga qabsaday ay tahay si ay u hesho marin ay uga gudubto deegaano kale waxay go'doon ku galeen boqoliyo konton kilomitir gudaheeda oo ay bidix iyo midig midna u dhaqaaqi karin gurmadna ugu imaan karin ayagana aysan ku jiri karin waxay ku qasbanaadeen in ay maaragta ay godadka ka soo baxaan oo ay maaragta waddo inay jeexdaan dowladda iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya maxay hadda ka hortaagan yihiin wadooyinkii rabeen ay inay maraan ay dhinaca kale ugu gudbaan webiga dhinaca kale ay ugu gudbaan ayaa laga hortaagan yahay ayagana waxay rabaan maleeshiyaadkoodii naflacaariga ahaa inay soo bixiyaan jihada kale ay u gudbiyaan sidaa daraaddeed waxaa meeshaan taagan qof mukulaal oo qol kusoo xirato albaabkana ka yar istaagtay hal opshana u furan inay kusoo aado annagana khidadeena dagaalkay qayb ka ahayd nimankan inay godadka kasoo baxaan oo ay godadka maalin iyo habeen maaragta ay ku jiraan oo ay ku xaajoodayaan oo ay ku nool yihiin oo ay ku rafaadayaan in- inay- inay kasoo baxaan fursad fiicanay noo ahayd way soo baxeen waad og tahayoo in intaan khawaarij la eg intay banaanka kuu soo baxdo fursad lagula diriro la helo fursad lagu duqeeyo la helo fursad aad weynay ahayd alxamdulilah haddana way soo baxeen waana laga shaqaynoya al-shabaab ayaa dagaalada ay ku qaaday fariisimada ciidamada dowladda u adeegsatay weeraro ismiidaamiin ah oo iska soo hormariyaan ka hor weerarka kooxdu waxay sidoo kale bartilmaameedsatay tuulooyin horay sannado ay u maamuli jireen ka hor intii ciidamada dowladdu aysan ka saarin wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadu aysan doonaynin sida uu yidhi inay shabaab kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka ayna ka baxeen maleeshiyaadka al-shabaab ayuu wasiirku ku eedeeyey inay gubeen masaajido iyo guryihii dadweynaha masjid walba oo magaaladaas ku yaal khawaarij waa dumise masaajidka celal axmed ay dumise oo masaajidka daarinimc ay dumise oo every masaajid areadaas ku yaala one by one ay u dunsheen soo soo diin aan sheeganayna ma lahayn kaba ku dukaday horena waa u duubay masaajidkaas waa duminaa wuu yidhi maantana waa waa dunshay markii ay ma- macawiisleyda ay ka difaacaysay qaraxyay ku dhufanayeen maantadan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku difaaceen qaraxay markay is yiraahdeen shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed gudihiisa yaan lagu dirin ciidanka banaanka uga baxay magaalada intay galeen ay dhammaan masaajid masaajidadii iyo guri walba oo nin ganacsato Soomaaliyeed loor u- bariisa u yiileen way ka rarteen kii maaragta ay qaadi waayeen way gubeen guriyihii magaaladaas ku yaalay waa wada gub waa wada gubteen intii uu dagaalku socday ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera soomaaliya ayaa duqaymo culus la beegsaday fariisimada al-shabaab dhinaca kalena ciidamada etoobiya oo inta badan aan duqaymo ka fulin gudaha soomaaliya ayaa arbacadii la wariyey inay duqeeyeen fariisimo ay al-shabaab ku lahayd shabeellaha dhexe wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa xaqiijiyey in dowladda soomaaliya ay fasaxday duqayntaasi islamarkaasina ay si dhow ugala shaqaysay etoobiya dowladda soomaaliyeed iyo dowladda etoobiya saad la socoteedba ankar ay kusoo heshiiyeen Eh, sidoo kale waxay dowladda soomaaliyeed dowladda etoobiya ka heshiiyeen arrimihii eh, ka mid noqoshada atmis oo ay maaragta dowladda soomaaliyeed u ogolaatay dowladda etoobiya inay ka mid noqoto waxaa laga heshiiyey in laiska kaashado dawa- dagaalka khawaarijta Eh, dhammaan umuurahaas laga heshiiyey ayay qayb ka yihiin Eh, inay ay diyaarada etoobiya ay leedahay ay maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo hagaya ay maaragta khawaarijta ku kordhacaan gantaaladooda wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa dhanka kale ka hadlay sababaha keenaya in dagaalada ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab oo socday muddo sannado ah aan weli laga gaarin guulo kama dambays ah waxaana uu sheegay in dagaalada noocan ah ee aan tooska ahayn ay yihiin kuwo adag balse ay dowladda ka go'an tahay inay kooxdaasi jebiso noocaan dagaalka markuu yahay oo dagaalka oo ku dhufa ka dhaqaaqda oo khawaarijta hadda ku dhaqanto uu yahay iyo markuu dagaal foolka foola uu yahay waa kala duwan yahay dagaal foolka foola waxaa laga yaabaa oo toosa in muddo kooban inaad ku afjirtid laakiin eh, dagaalka noocaan oo kale ah oo fikir wato oo expert ajnabi wato oo ilaahay hadduu ku idmaayo eh, qof isqarxinaayo wato oo yani wax oo yani ajanda uu leeyahay aanan jirinoo eh, marna geed hoostiisa ku dhuumanayo marna intuu qoriga godgeliyo shacabka caadigaa iska dhigayo marka lagu jiro timay qaadataa waqtigay qaadataa marka markii ciidankiiyo dagaal socdo la dhisaayo oo markii oo dowladdii ay gacanna ay amnigii ku sugayso gacan dhaqaalihii ay ugu shaqaynayso gacan siyaasaddii ay ugu shaqaynayso waxaad dareemi kartaa ifortaga dhaqaale oo soomaali ay leedahayna heerkuu la egyahay aad og tahay waxaad dareemaysaa juhdiga meeshaas ka socdo haddii labaatan iyo afar saacadood loo xisaabay minid walba shaqo muhiima oo dalku leeyahay bay dowladdu fulinaysaa siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda soomaaliya ayaa dhankooda bilaabay inay taageero la garab joogsadaan howlgallada ciidamada soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maantay muxaafid iyo iyo mucaarad iyo mid kaleo ma lahan xaalad adag uu dalka ku jiraa qof kastoo soomaali ah oo halkan fadhiya qof maqanba waa uu ogyahay dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab iyo khawaarijta oo ay ka kala socdaan puntland iyo hirshabeelle iyo gobolladan kaleo hadda laga cabsi qaba inay ka bilowdaan dhammaanteen waxaa waajib naga saaran yahay inaan arrintaas ka hortagno marka dhammaanteen garbaha aan isqabsanno wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii wado gulufka ilaa laga ciribtirayo kooxda al-shabaab ayna muhiim tahay in shacabka soomaaliyeed ay garab istaagaan dowladda si buuyiri looga guulaysto al-shabaab
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayey weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan caawo ku eegeyno mashaariicda maalgashiga iyo dubudhiska ee laga hirgelinayo dalka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhallinyarada waxaa noo soo diyaarisay soona jeedinaysa waryaheena magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo iyo doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta waxaa barnaamijka nala falanqaynaya oo ka qaybgalaya toddobaadkan doctor cabdinaasir maxamed geedi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed garyaqaan sare mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xer ilaaliyaha qaranka iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi al qudubi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waxaan jeclahay inaan ku horeeyo doctor cabdinaasir muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay mashaariicda maalgashi iyo tan dib u dhiis ee dalka laga hirgelinayo bal ka waran kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u dhiska maalgashiga iyo mashaariicdaasi dalka ka socda waa ku salaamay saynab adiga iyo mukhtaar iyo sheekh nuur iyo shacabweynaha dhegeysanaya idaacadda v o a markaan ka hadlo ganacsiga iyo maalgashiga soomaalida sideedaba caan waxay ku tahay ganacsiga waxyaabaha ay ku tiirsantaha ayay kamid tahay keliyaha ma aha in soomaaliya gudaheeda ma aha markii xataa bariga africa laga hadla iyo iyo caalamka o dhan ganacsiga wuxuu u yahay soomaalida waxyaabaha u waaweyn ay ku tiirsan tahay markaan usoo laabto su-aashaada doorka ay ku leeyihiin ganacsiga iyo maalgashiga dhalinyarada soomaaliyeed ganacsiga waagii hore waxaa maamuli jiray ama gacanta ku hay jiray odayaal waaweyn oo hantiilayaal ah oo la yaqaano laakiin maanta ganacsigii waa ballaartay aad ayuu u koray dhaqaalihii waddankana aad ayuu isku furfuray markaasi waxay noqotay in loo baahan yahay xirfad aqoon iyo aragtiyo ganacsi oo lagu tartamayo soo jiidashada dadkii markaasi wax iibsanayay iyo maalgelin caalami ah marka waxaa markaasi dhalinyarada ayaa hadda door door weyn ayay ku yeesheen ganacsigii soomaaliya maadaama ayaga ku fiican yihiin dhanka xirfadahaasi aqoonta iyo tiknolojiyada waxaasi ku fiican yihiin eriyada qaarkood ama sektarada qaarkood waxaaba aad ugu xoogan dhalinyarada sida maalgashiga la xiriirto lacagaha sarifka qalaad oo ama waxyaabahan cripto currencyga iyo waxyaabaas la yiraahdo waxaa aad u maamulo hadda dhankaasi dhalinyarada aad u maamulo ganacsiyada casriga oo hadda la dhisayo aqoonta u baahan sida xarumaha caafimaadka waaweynka hadda la furaayo iyo ganacsiyada oo u baahan technologiska iyo aqoonta u baahan waxaa aad hadda u horumara waxaa aad ugu xoogan dhalinyarada marka maanta aad ayay dhalinyarada ugu qayb qaadanayaan ganacsiga soomaaliya waagii hore culeys u weyn dhalinyarada haysta waxay ahayd ma heli karin lacag micnaha ay ku maalgashadaan ganacsigooda laakiin maanta nasiib wanaag waxaa jira bankiyo lacaga laga amaahanayo oo markaasi lagu maalgashanayo ganacsigii kadibna si tartiib tartiiba laiskaga soo celinayo lacagahaasi sidaas taasna fursadaasi waxay siisa dhalinyaro badan inay ku dhiiradaan inay lacaga kasoo deensadaan bangiyada maalgashi ay samaystaan ganacsigoodiina oo maanta aad u shaqeynayo muqdisho iyo magaalooyin kale soomaaliya marka waxaan aaminsanahay in dhalinyaradii maanta aad uga qayb qaadanayaan ganacsiga ka socdo ee soomaaliya wax badan oo isbedel badanne oo maanta oo ka jira ganacsi badan oo iyo iyo xawli ku socda dhaqaalaha waddanka oo aada u kobcaya sheekh nuur dhankaaga mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo door weyn ma ku leeyihiin dhallinyarada waa mahadsantihiin dhammaan tiimkaan iskula jirno falanqaynta barnaamijka iyo dhammaan dhegaystayaasheenna iyo bulshaweyntana dhegaysanaysa guud ahaan laanta af soomaaligana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mahadcelin kadib waxaan isleeyahay horta ganacsigu wadanka waa soo korayaa mashaariicda horumarineed ee dalka ka jirana waa uu soo korayaa waana mid loo baahan yahay oo bulsho kasta oo meel degani waxay ku tiirsan tahay ganacsiga way dhinacay rabaan ha ka yimaado ganacsigu ama dhinaca badda ha ka yimaado ama dhinaca beeraha ha ka yimaado ama dhinaca warshadaha iyo wax soo saarka ha ka yimaado dhinac walba bulsho kasta oo meel degani waxay ku tiirsan tahay lambar one waxaa ka ah waxaa weeye ganacsiga ayaa ka ah hase yeeshee haddaan dhahno dhallinyaradeenna soomaaliyeed waayahan dambe door ma uga furan yahay meesha maya ayaan leeyahay wax door ah oo maanta ay ku leeyihiin iyadoo bulshadeenna la qiyaaso boqolkiiba toddobaatan inay dhallinyaro yihiin haddana wax door ah oo dhallinyaradii ay ku leeyihiin ma jiraan hadday tahay hal abuur hadday tahay wax soo saar hadday tahay kobcinta dhaqaalaha dalka hadday tahay maaragtay suuqyada dalka ka jira heer degmo iyo heer gobol iyo heer isteed midna wax hadda rool oo ay ku leeyihiin ma jiraan dad gaara ayay u xiran yihiin ganacsato gaara ayaa barnaamijyadaas wadata laakiin waxaan dhihi lahaa ganacsatada jiilalka aad u baahan tihiin ee dhallinyarada doorkooda siiya waxa weeyaan suuqyada dalka iyo mashaariicaha ka jira iyo bangiyada iyo horumarinta wadanka ka jira waxa weeyaan wax la qiyaasi kara ma aha moolalka waaweyn oo dalka laga furayo waa ay badan yihiin hase yeeshee dhallinyarada wax doora kuma laha dad gaara ayay u xiran yihiin ganacsato gaara iyo dad gaarahoo suuqyadan la qabsaday intii wadanka burburka uu ku jiray oo soo kabashada uuna gaarin ayay weli u xaniban yihiin marka waxaan dhihi lahaa dhallinyarada suuqa ha loo furo waxaa weye si wadanku horumar iyo halabuur uu gaaro meel wanaagsanna aynu u higsanno dee dhallinyarada ayaan laga xirin suuqii ha loo furo ayaan leelahay albaabada doctor mukhtaar xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa heerarka maalgashi ee dhallinyarada dalka saynab buland waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa sheekh nuur iyo cabdinaasir iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed oo ku xiran v o ay dhegeysanayaan walaal aniga hadda waxaan isleeyahay wadan waxaa lagu qiimeeyaa maskaxda dhallinyarada eh maskax caafimaad qabto dhalinyaro eh waxay soo saartaa wadan horumareed hadda tusaale haddaan kasoo qaadno soomaaliya runtii dhallinyarada fikir fiican ayay leeyihiin oo fikirkooda oo ka gudbay xataa soomaaliya u gudbay caalamka soomaaliya waxaa soo saarka runtii dunidu way la yaaban yihiin dhallinyarada fircoonidooda fikirkooda wanaagsan hamigooda runtii oo fog oo wax soo saaro aniga waxaan dhihi lahaa dhallinyarada waxay yihiin qeybta ugu muhiimsan oo wax soo saarka dalkeena wax soo saarka bulshada iyo shacabka dhalinyarada runtii waxaad aragtaa jaamiciin eh fikir fiican leh warqad keliya lasoo qaatay mee qaar waxaad aragtaa xataa uusan jaamacad weligood aysan aadin caalamka taajiriinta adduunka ugu waaweyn waxa weeyaan nin jaamacad kasoo baxay maha waa dad fikir wanaagsan go-aan leh dhallinyaradeen runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayay horumar u dadaalayaan wax soo saarayaan inkastoo wadanka uu ka kabanayo soddon sano oo burbur ahaa laakiin haddaad fiirisid wadankan kenya iyo wadamadan kale caalamka aan soomaalida ay ku badan yihiin ay joogaan waxa ugu horeeya dhaqaalahayo waa dhalinyaro bangiyaha hadda ku tartameen ahaan dhalinyaro fikirkeena aan fikirkiina sheer idinkula noqono micneeda waxaa waayaan caascaasayaal fikirkay keenayaan dadka maalgashigana hantidiiay keenayaan sidaasay ku midoobayaan ay noqonayaan partnership oo shirka ah hadda lama soo koobi kardaan hadda waan soo tirinaya runtii wax badan weeye laakiin dhallinyarada mar kasta waxay leeyihiin runtii mudnaanta ugu horeyso fikirka ugu horeeyo wax soo saarka ugu horeeyo ani waxaan leeyahay door weyn ayaa u furan oo muhiim u ah dhallinyarada inay wax ka qayb qaataan duniyada waxaa wax lagu qaadaa lagu horumariyo waa dhallinyaro waan soo dhaweynaynaa runtii fikirka iyo dhallinyarada horumarka ay gaarayaan ay wadaan haddii aan dib kugu soo noqdo cabdi naasir waad dhegaysanaysaa doctor mukhtaar oo kale waxa uu qabaa in dhallinyaradu ay tahay qeybta ugu muhiimsan ee wax soo saarka wadanka hase ahaatee sheekh nuur oo dooda idinkala qeybgalayana waxa uu ku doodayaa in marka la eego mashaariicda dhinaca maalgashi iyo horumarka dalka ka socda in dhallinyaradu aanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah ay u xiran yihiin adiga maxaad u sababeyneysaa doorka muuqda ee dhalinyarada arrintan senab waa waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta marka hore waxaan sheekh nuur wuxuu leeyahay in dhalinyarada micnaha ayna raad badan ku lahayn ama saameyn badan ay ku lahayn ganacsiga iyo maalkashiga wadanka ka socdo ani ahaan aragtidaas waa kaga duwanahay waan ka doodi karnaa e, ma laga badan yahay dhalinyarada ma looga badan yahay dhankaas mise e, waa la- waa laga doodi karaa laakiin in oo la yidhaahdo rool doorkuma lahaa anigu waxaan qabaa dhalinyarada inay door weyn ay ku leeyihiin ganacsiga iyo maalkashiga socda maalkashiga caqabadii ugu weyneyd ee dhalinyarada haysata waxay ahayd inayna heli karin lacagtii ay wax ku maalgashan jire maalgashan lahaayeen inaysan heli- eh, heli karin ayay ahayd caqabadii ugu weyneyd ee taagneyd Eh, laakiin dhalinyarada way lahaayeen eh, aragti ganacsi ay soo alifteen marka maanta inay lacag waxaa lacag inay heli karaan waxaa fududeeyey bangiyadii ayaa lacaga deen oo maalgashiyaa bixinayo tusaale ahaan waxaan soo joogay niman dhalinyaro ah oo markaasi waxbarasho soo dhameeyey ee furtay hosbitaal lacagtii ku furteena ay ahayd lacag ay deen kasoo qaateen banki kasoo qaateen maantana hosbitaalada ugu waaweyn oo taku ka mid yahay marka waa tusaale nool waaye ma la dhihi karo marka eh, dhalinyarada maalgashiga watanka door weyn kuma laha waxay ku leeyihin door weynay ku leeyihiin sanadaha soo socdane waxa magaalada kusoo badan doono dhalinyaro oo soddon jiraa ama ka yar oo milyaneero ah sababtoo ah waxaa isbedela qaabka lacagta xataa hadda loo sameeyo lacagihii xataa hadda waxay geloyaan eh, eh, digitalkay geloyaan so marka eh, q- wax badanaa iska bedelay eh, habkii nololeedkii hore iyo ganacsigii dhaqaalihii watankana aad oo u kobcay dhaqaalaha wadanka maanta ma aha dhaqaalihii shalay ee la kontarooli jiray oo ha- qolo yar iyo hal qof ay u xirnaa jirtay maanta dhaqaalahaas lama xiri karo maanta dadka wax gada kara aaday u ballaaran yihiin mu- tusaale ahaan magaalada muqdisho marka waxa maanta lagu dagaalama waxaa waaye sida ganacsigaada aad dadka ku gaarsiin karto waxyaaba uu fuuday maanta lasoo kordhiyo waxaa ka mid ah in la isticmaalayo eh, eh, wax la yiraahdo eh, digital marketing ama suuqgeynta eh, micnaha eh, digitalka ah iyo waxyaabaha la isticmaala waxaa ka mid ah in heer maanta waxaa waxaa la gaaray ganacsiyada qaar waxay gaareen in alaabaha iyo waxa iibsanaysid ama maqaaxiyaha ha ha isticmaalaan alaabtaas in guriga laguu keeno oo oo oo xaafada gurigaada laguu keena marka waa waxyaaba al- ay alifeen dhalinyarada waa waxaas marka ganacsigii dhalinyarada ay soo biritaankii ganacsiga dhalinyarada ganacsigii ayuu wuxuu u abuuray firfircooni iyo xamaasad iyo tartan tartanka ganacsiga maanta wadankana aada u furan yahay qof kastoo lacag haysto waa maalgashan karaa wadanka sheekh nuur ee waad dhagaysanaysaa cabdinaasir ee waxa uu qabaa ee marba haddii fursadaha maalgelinta iyo ganacsiga wadanka ka jira in aanay jirin ee wax u diidaya dhalintu inay kaalin ku yeeshaan adiga sidee u aragtaa doodaasi waad mahadsantihiin walaal eh, cabdinaasir iyo doctor mukhtaar iyo kulli waa mahadsantihiin horta waxa weeyaan eh, marka aan ku leeyahay dhalinyarada wax doora kuma laha cillado badan baa jira oon anigu aan sheegi karo waxaa ugu horeeya horta aqoon la-aan baa jirta aqoon la-aan markaan ku leeyahayna ma aha qofku inuu akademig noqdo uu jaamacad intuu galo uu galaas intuu fadhiisto uu maadooyin soo barto wey ugu yaraan qofka bachelor degree ah haddii oo bachelor degree-ga qofka haystaay ugu yaraan afartan iyo shan maado ayuu soo qaatay wey ee haddii uu master iyo PhD ku darayna waa sidaas oo kale laakiin intaasi ma ku filan tahay intaas galaas fadhiisato inaad jaamacad soo qaadato shahaado aad qaadato waxay ka turjuntaa baa la yidhaahdaa inaad wax soo baratay laakiin inaad wax fahansan tahay ood aqoon leedahay ood production samayn karto ood bulshadaadii isbeddel ku samayn karto oo ganacsi iyo ho- wax abuur iyo aad samayn karto dee kama turjumayso wey marka eh, ugu ugu horeyn horta waxaan leeyahay waxa dhalinyarada doorka u diiday oo wax doora inayna u- u- aan ku lahayn eh, ay muujinaya waxa weeyaan horta waa xirfadii baan la barin waay Eh, raggii hore ee xirfadda bartay ee ganacsiyada hore oo ka shaqayn jiray ama baadiyaha kusoo bartay ama badda ka kalluumaysan jiray ama gaadiidka cir iyo dhulba wadi jiray hade dadkaasi waa dad iska duqoobay maantana mayna u diyaarinin jiilal ka dhaxla farsamadii iyo xirfadii iyo wax soo saarkii way ganacsigana waxaa la yidhahdaa afar qaybood baa ugu waaweynoo qaybta waa beeraha qaybna waa xoolaha qaybna waxa weeyaan waa waa kalluumaysiga iyo badda iyo wixii ku saabsan qaarna waxa weeyaan waa qaybta warshadaha iyo wax soo saarka way marka haddii ganacsiga aan loo diyaarin dhalinyarada xirfadii taqaana xaguuba jaanis ka helaya marka horeba waa kaad aragteen hadda beeraheenni dhallinyaradeenni waxay u tegayaan dalxiis iyo maaragtay isku soo sawir bay u tegayaan iyo sawir iga soo qaadiyo baddii waa sidaas oo kale nin maanta xirfad wax soo saari kara oo production samayn karaana waabuu ku yaryahay way marka taas baa sababaysa waa aqoon la-aan baan isleeyahay number one ka ah mar kale haddii aan kugu soo noqdo ee doctor mukhtaar caqabadaha ee dhanka aqoonta iyo dhaqaalaha ee uu ka dhawaajiyey sheekh nuur ee ku horgudba dhalinyaradu waxqabadkooda ma tahay mid meesha ku jirta oo u baahan in run ahaantii wax laga qabto zaynab walaal waxaan rabay inaan saaxiibkay sheekh nuur u sheego dadkan caalamka taajirka noqday taajiriinta bilgate tusaale haddaan kaaga soo qaada dugsi sare ma dhameynin dhammaantooda taajiriintoo dhan ba hadaad fiirisa wax dugsi sare dhameeya xataa way ku yaryihiin aqoonta ma aha jaamacadan dhameeyo maskaxa a ii kusoo korortay waxa waaye akigo waxa weeyaan hibada ilaahay uu siiyey dhallinyarada ayaa qiimeeyaan iyo waxa ay qiimeeyaan waxa weeyaan business sidiisa wuxuu ku fiican yahay risk and taker and balance anima filayo dad badan oo b h d haysta aragtaa salary ay ku qaataan xoolo sameyn dad waxaad aragtaa oo hoos ka bilaabay oo millioner noqday aqoonta aan isma dhahayo inay qayb weyn ay ka tahay laakiin waxaa qayb weyn go-aan qaadashada iyo adkaysiga iyo fikirka wanaagsan runtii dhallinyarada soomaaliyeedna waa waxa ay u dhasheen oo fikirkaas wanaagsan horumarkaas haddaa caalamka o dhan haddaad fiirisa kenya hadda dhallinyarada ugu taajirsan oo iskale businessadoo dhan ugu waaweyn waa soomaali weeye b b s meel la yidhahdo waxaa jirta moolka ugu weyn ninka fikirkaas abuuray waa nin macalin la yidhaahdo macalimaadi runtii macalin weli qorshe fiican ayuu sameeyey oo haddaad aragtaa caalamka dhan oo imaanayaan businesska ay sameynayaan kuma xirno aniga aqoonta waxaan dhihi lahay fikirka wanaagsan ayay ku xiran tahay iyo horumarka dhallinyaradii adkaysiga buwaag badan ay soo qoreen forbiska oo ku qoran taajiriinta caalamka waxa lagu qiimeeyaa waxa weeyaan adkaysiga iyo fikirka ani waxaan dhihi lahay soomaalidana waa waxa ay dhaqan u leedahay fikirka wanaagsan adkaysiga iyo horumarinta iyo waxsoosaarka iyo waxabuurka hadda dhalinyaro badan aa aragtaa soomaaliya oo diyaarada sameynayaan oo wax isku malwacal isku sameeya ilmaha intay yarinyaha laga dareemaa fircoonida u dhashaanbo ninka runtii waxa noqonayo ninka xoogaa yaryaro islow ah taasaan isdhihi lahaa waxaan hadalka siinayaa cabdinaasir waxaan ku dari lahaa horta ganacsiga soomaaliya sanadba sanadka sii dambeeya aad ayuu u kobcoyaa marka waxaan filaynaa sanadada soo socda inuu ganacsiga aada usii kobci doono dhalinyaradana doorkoodana waxaan aaminsanahay inuu aada usii kobci doono sababaha aa jira waxaan isleeyahay maanta ganacsiga soomaaliya wuxuu ku xirmoyaa caalamka intiisa kale marka dhaqdhaqaaqaasi iyo waxaa kaloo la filayaa haddii sida hadda qorshaha ku jiro ganacs micnaha shidaalka soomaaliya uu hir kale oo oo micnaha oo ganacsigaasi shidaalka uu kusoo biiray ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya waxaan aaminsanahay dhaqaalaha soomaaliya aada ayuu usii kobci doonaa markaasna waxaa loo baahan yahay aqoon iyo xirfad ayaa loo baahan yahay xirfadaas iyo aqoonta badanaana waxaa leh dhalinyarada ayaa leh wadankana dadka ugu badan waa dhalinyaro marka waxaan aaminsanahay fursado badan ayaa soo socdo fursadahaasna waxaa u malaynayaa in in in dad badan hadda aynan aynan ku baraarugsanayn laakiin dadka wax badan la socda ganacsiga fursadaas waa arkayaan waxaa kaloo jiro tartan amniga wadanka waa sii waa sii roonaanaya sanadba sanadka sii dambeyso hadda magaalada muqdisho amnigeeda oo kale xooga kor usoo kacay markastoo amniga soo kacane ganacsiga tartankiisa waa sii adkaanaya waxaa hadda mustaqbalka dhow soo geli doono tartanka ajaanib ayaa soo geli doonto maanta ganacsiga soomaaliya xoogiisa waxaa maamulo soomaali laakiin tartanka waxaa marka la soo geli doono ajaanibaa soo geli doonto oo sharciyada xataa ganacsi maalgashiga ajaanibta waa waa sharci ka sharciyada qaab kamid a waa waa la baasgariyay baarlamaanka so marka waxaan is leeyahay ganacsiga soomaaliya waa sii xogeysanaya dhalinyaradana aad ayay u dhex milmayaan ganacsigaasi fursado badanna waa leeyahay maanta qofna iyo dib isku dhigin oo ganacsiga yoona dhihin ganacsiga waa lagaa xiga ama waxay ku xiran tahay micnaha aragtidaada ganacsi ee aad la imaato iyo xirfadaada iyo sidaad u hesho maalgelin maalgelinna maanta waa waa la heli karaa waxaa laga heli karaa bankiyada waxaa kaloo jiro hay-ada caalamiyo hadda xataa waxaa jiro oo dhiirigeliya dhalinyarada iyo iskula jiro gabdhaha dumarka iyo raggaba iskugu jiro oo oo siiyo qoondoo lacaga siiyo oo oo si ay maalgashi u sameeyaan marka waxaan isleeyahay fursadahaas tirada badan ayaa jira oo dhalinyarada loogu talagalay marka waxaan aaminsanaha wax badan inay iska bedeli doonaan maalgashiga iyo dhaqaalaha soomaaliya iyo ka qayb qaadashada dhalinyarada ee sameyn doonaan inay aada u kobci doonto sanada soo socda haye sheekh nuur waa mahadsantihiin horta waxa weeyaan eh, haddii la yidhaahdo eh, dhallinyarada soomaaliyeed in maanta xirfadooda iyo abaabulkooda waa sax annagu waan waan u baahannahay in ummadda soomaaliyeed maskaxdoodu ay kobocdo oo garaadkooda iyo caqligooda kor u kaco Eh, laakiin waxaan leeyahay dhallinyarada horta mid waa inaad ogaataan economic is the powerful baa la yidhaahdaa Econo- dhaqaaluhu waxa weeyaan waa awood jirta wey dadku inta badan ciidamada iyo hubka iyo waxaasay fiiriyaan laakiin dhaqaaluhu waa awood madax bannaan oo la siman awoodda dowladda iyo awoodda ciidamada iyo hubka la samaysta iyo waxaas awood la siman wey waa powerful economic baa waxaa li waa wey waa awood buuxda oo dhammaystiran wey waxaad ku dareemi kartaa wax yar madaxweynaha cusub ee maraykanka trump wuxuu ku soo rogay ca- canshuurta ka imaanaysa wadanka la yidhaahdo ee, ruushka wax alla wixii ka imaanaya boqolkiiba toban buu saaray qaylada adduunka ka yeertay iyo waxa waad aragteen waxa uu- uu- waxa weeyaan sida hal mar waxa weeyaan loo- social media ah loo dareemay marka dhaqaalahu horta waa awood buuxda wey laakiin awooddaas buuxda waad samayn kartaa dhallinyarada waxaan leeyahay ma niyad jabinayo xirfadii baad baran kartaan beerihii baad baran kartaan kalluumaysigii baad baran kartaan warshadihii iyo wax soo saarkii baad ganacsatada waaweyn oo dalka hadda maanta maalgashiga u samaynaysa kuwa bangiyada leh kuwa isgaarsiinta leh ayaa waxaad ku qasbi kartaan ood kula talin kartaan inay wadanka warshada keenaan inay horumar sameeyaan inay dhaqaale abuur sameeyaan si wadanka isbedel loogu sameeyo laakiin waa inaad ogaataan marka horeba idinkala dhacsan tahay dadku inta badan siyaasadii iyo ciidamadii iyo dowladii waxaasay ku mashquulsan yihiin laakiin ekonomiga iyo dhaqaaluhu inuu baawar buuxa yahay oo wax lagu dumin karo oo wax lagu hordhaqaajin karo oo wax lagu bedeli karo oo wadankana horumarkiisa iyo kobaciisa dhaqaalaha lagu gaarsiin karo wey haddii aynu maanta halkaa u jahaysanana oo fikirkeenna iyo maskaxdeenna aynu ku jeedino meel baynu ka soo bixi karnaa waynuna ku midoobi karnaa dalkeennana horumar baynu ku samayn karnaa productionkiisa iyo wax soo saarkiisana kor ayaynu u qaadi karnaa dad badan ayaa qaba doctor mukhtaar in eh, meelaha bulshadu ay aada u tabayso sida wax soo saarka iyo tacabka beeraha oo hoos u dhaca ku yimid iyo kalluunka inaan eh, lagu baraarugsanayn en, eh, maalgelintooda xilligan Eh, sababta en, arrintaasi maxaad ku tilmaami lahayd saynab walaal hoos u dhaca ee, meelaha runtii oo hadda la tabayo waxaa keenaya oo sababayo nimankan nabadiidda ah ayagaa haystaan dhululkii ugu badnaaya oo runtii wax laga soo saari lahaa xagga beeraha hadday noqoto xagga xoolaha hadday noqoto iyo baddii oo aad aragtaan xoogay kala xirxiran Een, taa ayaa sababtay ma runtii dhallinyarada aada iyo aada ay u firfircoon yihiin inay wax soo saaraan wax sameeyaan haddadaad aragtay magaalada geesaheeda oo dhan eeryadoo dhan laga soo galo muqdisho ama meelaha laga baxo ama gobolladoo dhan waxaa lagu sameeyey wax la yidhaahdo green houses badan oo aad aragto wax soo saarkooda ay fikireen ay keeneen dhalinyaro runtii ra'yigaas keenay oo ay ka maarmeenba meelaha inta nabadiida la tegi lahaa inay qudaar kala gedsan dalagyo kala gedsan ay soo saaraan sidoo kale xoolihii ayay keeneen meelo ku xidhan caanihii waxay ka soo saaraan kalluunkina waad aragtaa mar walba waxay sameeyaan waxbay soo saaraan taa oo runtii caqabadaas ka hor imaanaysa mise hortaagan een, qolooyinka nabadiidda ah Een, haddii arrintaas lo- loo gudbi lahaa waxaan isdhihi lahaa aniga runtii dhalinyarada wax badan ayaa ayaa u kala hogaagi lahaa u furmi lahaa Oo duni waxaa sidii lagu qiimeeyaa runtii maskaxda dhalinyarada dhalinyarada runtii way caaboo yihiin ee, way fikirkooda wanaagsan yihiin wadamo badan iyo caalamka meel walbaa laga wada yimid ra'yo cusub ayaa laga keenay caalamkao dhan australia maraykan north america yurub asia kulli fikiryo cusub ayaa dalka dib loogu soo celshay oo waxaan isdhihi lahaa jaanisyo badan aya ayaa banaan oo runtii laga helayaa oo ama soo baxay oo ay soo saarayaan isleeyahay Ra- aniga runtii dream ayaan ujeedaa future fiican inuu ifay oo xag mustaqbal fiican dhalinyarada xaggooda ganacsatada iyo dhalinyarada ee waxaa lagu xantaa ee cabdi naasir in howlaha maalgashigooda aanu ka turjumeynin baahida bulshada gaar ahaan dhinacyada la tabayo haddaba maxaa diidaya in dhalinyaradu ay xoogga saaraan dhinacyadaasi halka ay ganacsi hore u jiray ay ku mashquuli lahaayeen in ay mar kala yegleelaan waa su-aal fiican ee, sax waaye waa meelaha qaar oo sektarada qaarkood sida qaybta wax soo s- wax wax soo saarka aad ayay u gaabs gaabiyeen dhanka ganacsatada sababaha ugu weyn jiran waxaa waaye cilado ka jira dhanka ee, waxa la yidhaha kaabayaasha dhaqaalaha tusaale ahaan oo kale markii aa fiirisa arrimaha kalluunka oo kale markii laga hadlo wuxuu u baahan yahay ee, dooman iyo ama ma- maraakiib waaweyn oo oo- iyo qalabkii markaasi oo lagu soo oo qaban lahaa kalluunkaasi iyo dad xirfadaas u leh waxaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan marka meeshii suuqgeynta loo suuqgeyn lahaa tusaale ahaan oo kale soomaaliya keliya inaad ma suuq kalluunka soomaaliya aada loogama cuno ee meelo qaara laga cunaa magaalooyinka waaweyn xoogaa laga cunaa waxaa intaasi dheer inta yar kalluunka suuqa kaas la keenana waa qaali oo dadka dhan ma awoodaan marka kalluunka aad soomaaliya market badan kama laha marka taas ayaa keenaysa marka in aad badan loo maalgashanin laakiin caalamka haddii loo suuqi lahaa ee dowladda usoo heli lahayd market fiican ama suuq wadama oo qaadanaya kalluunka soomaaliya ganacsi fiican oo ahaa lahay aad ayaa loo wada geli lahaa dhan kale beeraha soomaaliya beeraha oo kale waa meelaha ee aad ganacsi looga sameyn karaa laakiin dhibka jira waxaa waaye laba arrinaa isku darsatay arrinta koowaad waa dhanka amniga oo oo oo weli amniga laysku mahalayn karo dhankaasi beeraha iyo dhankaasi beerashada iyo tacbashada amnigeeda xoogaa yar dhulkaas waxaa haysto shabaabka xoogiisa haysta ama ugu yaraan dadka wax kalka ee bulshada kuma dhiira galaan inay meelahaas aada u tagaan dadka waxaa kaloo ayadana jirto marka oo saameyn ku leh beero kale beeraleyda caalamka aaday taajiriin u yihiin laakiin kuwa soomaalida waa faqiiriin sababta waxaa waaye soomaalida beeraleydeeda suuq ma haystaan ay wax geeyaan meelo yar yar oo kooban wax yar yar la geeyaa marka iyo waxaa kale oo oo jiro arrinta waxa meesha uu roon oo hadda xaggaas uu roon oo hadda xoogaa dhaqdhaqaaq ka leh waxaa waaye xoolaha waaye xoolahoo kale xoogaa meelaha qaarka la geeyaa ama si hilib ahaana loo geeya ama si xoolo noola loo geeya taasna waxaa waaye waa meelo aada u kooban oo suuq fiican ma haysto marka wax baa laga sheega caafimaadkooda iyo marka waxyaabahaas o dhan waxay u baahan tahay dowlad xoogan ay u baahan tahay oo caalamka ka gato beeraleyda soomaaliya waxay soo saaraan in caalamka geyi karaan xoolahoo kale in la geyi karo kalluunkii oo kale in la geyi karo arrimahaas waa arrimo oo u baahan micnaha dadaal badan inay dowladda bixiso iyo xagga korontada korontadoo kale aad ay muhiim u tahay arrimahaas oo kale korontada waddanka koronto xumaa ka jirto oo ma awood wax soo saarka korontada waxaa kale oo ayada naftigeeda jirto qalabkii iyo waxyaabaha lagu sameyn lahaa iyo iyo si guud amnigaas waxaasoo dhan ayaa saameynaya marka ereadaas waa area marka oo aad kharash badan u baahan oona aana market ama suuq geyn fiican aana haysanin oo cabsina ay ka jirto marka laakiin haddii waxyaabahaas la xaliyo ee dowladda door fiican ka qaadato waxaa aaminsanaha waxay noqon doonaa meelaha u fiicanee dadka badan ee aad aada u aadaan xirfad of course xirfad xirfadna way u baahan tahay waxyaabaha shaqooyinkaas dhan lagu qabanayo marka sababahaas ayaan isla leeyahay dharka dhankaas looga looga xoogaa looga weecana dhankan service sectorka la dhahayo kale aada loogu badan yaho iyo hadda meelaha dhismooyinka iyo waxyaabahaas aada xoogaa awla marka u horeyso ninka ganacsadaha asi lacag ayuu daba socdaa meeshuu lacag ka helayo oo faa'iida ka helayo oo aada asi uun meel xoogaa yar oonan isku hubin ama oo ka baqaya inay micnaha lacagtiisa ay ku baabaada ma aadaya marka meelahaasna xoogaa culeysa ka jiro sheekh nuur aansiiyo sheekh nuur haye ma jiraan meelo loo baahnaa in maalgashi laga sameeyo oo laga gaabiye waad mahadsan tahay aada iyo aad waxa weeye meelo badan oo u baahnaa in maalgashi laga sameeyo way jiraan weliba maalgashiga kuwa ugu muhiimsan oo u baahnaa in wadanka la keeno maadaama nabadgelyadii ay isku xiran yihiin horta wax soo saarka dalku ay isku xiran yihiin haddana waxa ugu waaweynaa horta warshado in la keeno hay-adaha dowladduna inay fududeeyaan shatiyada inay siiyaan oo waxa weeyaan warshado markii la keenayo kalluunku warshadu u baahan yahay beeralaydu sidaasoo kale waxay u baahan tahay warshado u gaara waxa weeyaan gaadiidka oo kale waxay u baahan yihiin warshado u gaara wax badan waxyaalo badan oo wax soo saarka ku xiran baa jira laakiin dowladduna inay fududayso shatiyada ay siinayso walaalkayba hadda sheegayo dee beero baddoo kale markii hadda baddoo kale hadda inta badan magaalooyinku badday ku tiirsan yihiin way markii kalluumaysigii la yidhaha badda wax laga soo saaro intaan badda wax laga soo saaro wuxuu u baahan yahay talaajadihii in la keeno wuxuu u baahan yahay warshadihii u gaarka ah in la keeno waxay u baahan yihiin ganacsada ganacsatadii ama khaliijka iyo wadamadii kale adduunka ganacsiga adduunka ku soo xirmi lahaa sidaas oo kale wax soo saarka beeraho kale markii la sameynay ama xoolaho kale kulligood way u baahan yihiin waad ogtihiin hadda maxjarada wadanka ka jira aad bay u kooban yihiin xoolaha intooda badan ee wadanka berberiya laga dhoofiya dhinacaasay u badan yihiin iyo boosaasiyo u badan yihiin iyadoo is- ay tahay saas haddana horumar saas oo weyn ma jiraan marka in kor loo qaado oo meelo badan oo muhiim ah oo waxaa jira wadankan xoolihiisana waa loo baahan yahay beerihiisana waa loo baahan yahay khayraadka baddiisa iyo kalluumaysigiisana waa loo baahan yahay laakiin international tradekiina eh, adduunka ganacsiga adduunkuna de waa nagu xiran yahay oo aad ogtihiin intaasoo kun oo markab ah ama doomo ah ayaa baabulmadab soo mara oo ma- marinbadeedka badda cas ka soo gudba maanta xootiyiintii iyo nimanka kale waxaa hadda la isugu laynaya intaas waa dhaqaalaha marinbiyo badda cas soo mara way indian oceankiina sidaasoo kale si iyagoo firi ah ayay doomihii iyo maraakiibtii soo maraan marka ganacsiyo waaweyn oo horumar leh oo wanaagsan ayaa la sab- la abuuri karaa oo midba midka kale ka muhiimsan yahay marka waxaan isleeyahay bal horta ha la dadaalo oo ganacsatadu ha ku dadaalaan waxa ugu horeeyana warshadaha iyo ha noqdaan meelaha laga gaabiyey ee wax soo saarka iyo guud ahaan maalgashiga sidee loogu dhiiran karaa si sare loogu qaado amaba loo xoojiyo inkastoo een, ah, sida sheekh nuur uu xusay amniga iyo wax soo saarka ay isku xiran yihiin seyna buntland hadda haddaad aragtid meeshii amni jiro ayaa runtii jaaniskaa yaraanaya mar hadduu ji- amni daro jirtana jaaniskaa badan haddiise african community ayaan ku biirnay ganacsato badan oo caalamka east african ka socda ayaa doonaya dalka inay kusoo noqdaan ay doonaan inay investment ay geliyaan marna hadduu mar amniga xaggiisa oo runtii aan wanaagsaneyn jaanisyada badan runtii een, wuu jiraa waa laga faa'iidaysan karaa yaan isleeyahay een, ah, wadankan waxaa weeyaan wadan daahsoon weeye oo dhinac walba waxaa dhaqaale iyo business laga sameyn karo horumar laga sameyn karo een, ah, f- dhinac walba haddaad fiirisid runtii jaanisyada bannaan aniga waxaan dhihi lahaa oo ra'yi ahaan aan qabaa in xilligan habboon tahay in dhalinyarada ay runtii maskaxdooda geliyaan een, wax soo saarka runtii la adkeeyo dhinac walba la sameeyo waayo hadhow wax imaanayo een, dad xoolo badan haysto oo runtii aan lala tarsami karin oo wax walbana qaadanayaan Een, sida hadda een, een, maraakiibta oo dalalka shisheeye ee kalluunka ula soo baxaan waxaa jira standar oo lagu soo qaado kalluunka iyo standar oo mamnuuc ah waxay la baxaan ukumanka dhagaxaanta wax alla wixii dhan ay xaaqaan taana waxaa sababaya amni darada dalka ka jirto wadanka duu amni jiro laisla xisaabtamaayo wax walba wadanka kasoo baxo la controlayo quality control la sameynayo Een, eh, jaaniska runtii wuxuu noqonayaa jaanis challenge badan jiro laakiin hadda waxaa jiro jaanisyo badan oo runtii aan cidna qof qof ku haysanin ay ka faa'iidaysan karaan wax soo saari karaan horumar ka sameyn karaan oo dhinac walba ay kaga sameyn karaan anigu aan fikir ahaan waan qabaa in xilligan habboon tahay in ah, runtii lagu dadaalo sidii ah, wax lagu soo saari lahaa mise ganacsiga loo adkeyn lahaa mise dhalinyarada ay xooji lahaayeen Een, ah, nimanka jeebabka waaweyn hadday mar yimaadaan cid la tartami karta ma jirto wax walbana way wada qaadanayaan dhalinyaradana shaqaaley noqonayaan meeshii hadda ay ayaga wax abuur ay soo sameyn lahaayeen hadhow ay wax abuurkooda ay kula jaalanji garayn lahaayeen ay dhihi lahaayeen fikirkaa haysanaa idinkana xoolihii baa haystaan aan wada dar aan wada eh, joint venture aan noqono isku darsasho aan noqono aan wada midowno business ahaan iyo horumar ahaanba aniga fikirkaas ayaa runtii aan aan- aan aad u qabaa waana isleeyahay jaanisyada badan in laga faa'iidaysan karo wadankeena wadan daahsoon waaye dhinac walba ka daahsoon dhinac walba xagga beeraha xagga xoolaha xagga kalluunka xagga cimilada xagga een, een, een, haddaad fiirisid dhinac walba waa jaanis ayaa ka banaan Een, wadankan hadda aad aragta kenya iyo wadamadan kale iyo afrikaanta iyo wadamadan kale ay joogaan zambia south africa ayadoo jaalinjira wax kasoo saaraan imaaji meel aan qofna kula haysanin wax walba ay ra'yiga sameeyaanba ay runtii horumarinayaan inta yar hadda aad fiirisa marka almukurama iyo jidadka lifeka aad sameysaan horumarka ka socdo aad arkaysaan aniga waan qabaa een, een, arrinkaas in aan soo dhaweynaya cabdinaasir ee maxaad is leedahay ee dowladda iyo ganacsatada waa looga baahan yahay si mashaariicda maalgashi loo xoojiyo dowladda waxaa looga baahan yahay marka ugu horeyso inay amniga kor u qaato oo wax kasta waxay ku xiran yihiin amniga waxaa kaloo looga rabaa dowladda inay hagaajiso eh, kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka iyo waxyaabihii lama- lamid ah waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay inay eh, ganacsatada soomaaliyed ay usoo hesho suuq caalami ah ee waxyaabahooda waxyaabaha wadanka laga soo saaray la- la suuq geeyo iyo inay dhiirigeliso wax soo saar gudaha oo ah waxyaabahan dibadda laga kicinayo canshuur fiican ay saarto waxyaabaha gudaha kasoo baxayan ee canshuur dhaaf iyo waxyaabo kale oo oo dhiirigelinayo ee u sameyso iyo wax kasta oo markaas ay ku kabi karta beeraleyda ama dadkan xoolo dhaqatada ama kalluumaysada waxyaabaha ay ku kabi karto ee micnaha ay ku kabto ganacsatadana waxaa looga baahan yahay inay markaan xoog u saaraan ee u jihaystaan dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka iyo waxyaabahaas lamida inay xooga saaraan ee si uu wadanka gudihiisa u gaaro isku tiirsanaan ee iyo waxaa kaloo oo warshado inay ay- ay xooga saaraan warshadaha waxay keeni karaan in micnaha oo wadanka isku tiirsanaansho gaaro marka waxyaaba waxaa arkaysaa maanta annaga ee ee ee haddaan u baahannahay ee ee waxyar haddaan u baahannahay oo oo macnaha dibadda laga keenaya maanta wixii dhan wax kasta maanta dibadda laga keenaya marka waxyaabahaas inay ee ganacsadayaasha inay xoogga saaraan marka in gudihii waxyaaba badan oo banaanka ay ka keenaan maanta inay gudaha ee macnaha ee ee- ee laga heli karo oo warshadaha noocaas ay keensadaan wayna awoodaan qaarkood inay keensadaan ee waxyaabaha kale ee laga rabo ganacsadayaasha waxaa ka mid ah in markii banaanka wax kasoo iibsanaya inay isticmaalaan baasaboorka soomaaliga ee ku safraan maanta baasaboorka soomaaliga wax kasta way ku heli karaan fiisa way ku heli karaan wadamad badan ay kasoo adeegtaan fiisa baasaboorka soomaaliga way ku heli karaan taas waxay u sahlaysaa dowladda soomaaliya inay wadamada aan wax badana kasoo dhoofsano inay korkorta la geli karto oo ay dhihi karto marka oo aan wax dhaafsano ee ugu dambeyn in ganacsatada soomaalida ee nidaamka ee maaliyadeed ee systemka ee la fahmi karo oo oo oo dowladda iyo caalamka inay ay raacaan si markaasi ay u yaraato waxyaabaha kale oo oo macnaha keeni karo ee in ee ee ee ee qaladaad keeni karo iyo ugu dambeys inay canshuurta bixiyaan dowladda iyo ganacsatadu waa isku nool yihiin ganacsatada ganacsigoodu wuxuu ku xiran yahay in dowladda ee macnaha si fiican u shaqeyso amniga kor u qaato dowladdiina waxay ee, ku xiran tahay inay ganacsadayaasha ee ee canshuurta baxshaan marka waxaan isleeyahay ganacsadayaasha canshuurta ha baxshaan canshuurta waa wax fiican oo marka mar kastana dee canshuur markaa bixiso qofka miiska waa la fadhiisan kartaa waana la xisaabtami kartaa marka isla xisaabtan marka hore waxaa ka horeeya inaad canshuurta horta bixiso markaad bixiso ayaa wax aad la xisaabtami kartaa intaas haddii la helo waxaan aaminsanahay inuu wadanka wax badan iska bedeli doono ee dowlad iyo ganacsadayaashana ay wada shaqeeyaan gabagabada barnaamijka faaqidaada ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin Een, hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo sheekh nuur sidee loo kordhin karaa een, qeybaha ganacsiga maqan si maalgelin loogu sameeyo dhammaan waa mahadsantihiin waxaa lagu kobcin karaa horta in eh, ganacsiga qaybina way joogtaa qaybina way maqan tahay qaybta joogta horta tayaynta qaybta joogta eh, noocay rabaan ha noqdaan hadday isgaarsiin tahay hadday bangiyo tahay in qaybta joogta ay horta ammaanada ilaaliyaan ganacsigana kor u qaadaan eh, isku tashi wanaagsan oo dhinaca dowladda iyo dhinaca shacabkaaba u yimaado ileen ganacsigii bulshada dhan baa u wada baahan eh, amnigii iyo dowladdii iyo eh, ganacsigiina way isku xiran yihiin horta in kor loo qaado oo ganacsiga inta aan hayno oo hadda dhaqdhaqaaqaya hadday moolol yihiin hadday sh- markeedyada waaweyn oo wax soo saar kale shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada hadday yihiin kuwaas horta in la tayeeyo oo markaas ganacsatada gacanta ku haysa ay tayeyso dowladduna ay garab iyo gaashaanba u noqoto sidii ganacsiga loo kobcin lahaa ay qaybteeda ka qaadato uma ganacsiga intiisii badnayd way maqan tahay waxaa la yidhaha ganacsatadu ilaa ta- labiyo toban baartis ay ka kooban yihiin wey. qaybahaas maqan oo hadday yihiin warshadihii iyo hadday yihiin wax soo saarkii dalka iyo hadday yihiin caafimaadkii iyo hadday yihiin eh, waxbaridii iyo kobcintii iyo tareeninadii tababaradii ganacsiga ku saabsanaa iyo kulligood in qaybaha maqanna loo tafaxayto sidii loo keeni lahaa ay dowladduna qaybteeda ka qaadato oo shatiyada iyo fududaynta ganacsiga ragga dibadda wax ka keena iyo kuwa gudaha joogaba intaba la fududeeyo oo si wadanka ganacsigiisii loo kobciyo mustaqbalka dhow ee soo socdana Haddii- haddii kooxahan nabadgelyo darrada wadanka ka abuuraya laga saaro wadanka oo waxa weeye soomaali ay midowdo oo midnimadooda iyo wadajirkoodana ay ka shaq- ganacsigu saa kor isaga kacaya wey. meel amniya haddii la helo caasimadan soomaaliya keliya tusaale kugu filan ee laba kun labayo tobankii ilaa hadda horumarka ay samaysay iyo maaragtay horudhaqaaqa ay samaysay ganacsiga marka wixii naga maqana in la baadigoobo oo dowlad iyo shacabba iyo ganacsato aan loo kala harin umm- ummadan midnimadeeda iyo wadajirkeedana kor loo qaado taas baan wixii maqana lagu baadigoobi karaa wixii joogana mar- marka in lagu tayeeyo ay mudan tahay intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan barnaamijka nagala qayb galay oo aan u mahadcelinayaa doctor cabdinaasir maxamed geedi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed garyaqaan sare mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xerilaalyaha qaranka iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idiin leeyahay ramadaan mubaarak
aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o eda ee muqdisho saynab abuukar oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka nala socodsiinaysay muqdishona noogu soo diyaarisay dhegeystayaal idaacaddeenii fiidnimo waa nageynta tan idaacadeena kalena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
magacii waa cali axmed maxamuud waxaan ku shaqaysan
kulanti wanaagsan